marka taxwiil weeye taasi khasaale maaha waxay ku daahir noqotay ee waa taxwiilo shaygii wixii ahaabuu ka bedelmay wax kaloo u bedelmay wax kaloo nijaaso oo daahirsanta oo macnaha isbed cayntii ay daahir noqonayso maya oo marada la mayro iyo sow nijaaso daahirsanta maa waa mutanajis baa kaa la yidhahdaa nijaaso ma aha nijaaso waa waxa asalkaa mutanajisna waa shay daahir ahay oo nijaaso gaartay marka waa mutanajiska wax daahirsama walaa yaduru dhama daahirsama shayun shay oo min anijaasaati nijaasadii faraha badnayd oo aad soo martee ilaa alkhamra khamrigii mooye idaa takhalala khamrigii markuu khal noqdo iyo waljilda wa ila ljilda maqaarkii mooye idaa dubiqa markii la magdiyo iyo wa najisa nijaasa mooye nijaasada oo yasiiru ahaan huwa nijaasadu xayawaanan ahaan fiid hada intoodii sow ma aragtid walaa yaduru shayun oo min anijaasaati nijaasatul cayn daahirsantaa ma jirto ila alkhamra khamrigii mooye kuwaan maxay la daahirsameen waa taxwiilo wixii ay ahaayeen maana wax kalay noqdeen ila alkhamra khamrigii mooye idaa takhalala khamrigu marku khaloobo khamri kala hayowha wow degay oo khal buu noqday waa saxiix khamrigeenaan hadda maanta joogta ma aha tanu marna ma daahirsamayso khamrigaasu wuxuu ahaa geedkaa casiirkaa baa inta la miidho oo la khamiiriyo sidaan aad aragto hadda haweenku daqiiqda markii canjele ay ka dhigahayaan ay u khamiiriyaan oo kale saa inta loo khamiiriyo oo bahal la yidhaahdo masalaba zabdal la yidhaahdayo waxbaa lagu ridi jiray oo khamiirkaan hadda haweenku burka ay ku ridaan u eg way kadhaysaa markaa bulbulbulbulbul sidii biyo karhayay u rogmanaysaa markaa waa marka lagu waalanayo sarqaankaa hadday degto oo karkaasu ka bo'o khal bay dib u noqonaysaa khalkii caadiga ahaa oo la cuni karhayay bay noqonaysaa oo waxba lagu waalanayn marka daahir bay noqonaysaa markaas laakiin middaan hadda joogta oo masnuuc ahoo weligeedba aan isbeddelka lahayn taa marnaba ma daahirsamayso biyahaas waxaa weeye dhalada iskaga jiro oo markii aad mar kastaba lagu waalanhayo taa maya hadda cinabkii weli carabuhu way samaystaanoo aqal kastoo carbeed aad soo gasho rucubtaas cinabka aha taalo sidiisaan u cunaayahay buu ku leeyahay laakiin way iska wada khamiirsadaan oo sidii bay u wada khamiirsadaan marka muxuu yidhi alkhamru weeye idaa takhalala markay khal noqoto khal khalka cinabkaa laga sameeya cinabkaa khamrada laga sameeya laftiisa laga sameeya markaasaad mar waxaad arkaysaa wax aad khal ugu talagashay oo khamri noqonaya aduguna markii hore khal baad ugu talagashay khamradu waa muxtarim iyo waa hayru muxtarim marka aad arkaysid asalkeedu waa kaa khal baad ugu talagashay markaasay khamro kaa noqoto oo kaa kartay waa khamro muxtarimaha la odhanaya oo la daadin mahaye intay degaysaa loo kaadin khamro hayru muxtarimana waxa weeye asalkeedaba waxaad ugu talagashay markii horeba inaad khamri ka dhigto oo diyaarintaba khamri baad u diyaarisay waa hayru muxtarima waa la daadinhayaa taas idaa takhalala khamrigii markii u khaloboodhe waljildu masalaba wa ila ljilda maqaarkii mooye idaa dubiqa marka la magdiyo wa najisan mooye maalanba oo yasiiru ahaaday najiskaaso xayawaanan wax nafleeyahu noqday baktigii dixirigii ka dhashay oo noolaaday weeye daahir buu noqonaya asaguna waana jus ka soo baxay baktigii ogow ka soo go-ay markii uu nafley noqday ayuu maalanba isbedelay taxwiil baa ku dhacay wixii u ahaa waxaan ahayn buu noqday wa idaa takhallalat ilkhamru marka kuwii laftooda hadda qaabkay u daahirsamahayeen buu kuu sheegay wa idaa takhallalat ilkhamru khamradii hadday khal noqoto bikayri ilqaa'i shayin bay khal noqotay wax lagu riday la-aantiis yay khal noqotay fiihaa khamriga fiigeeda lagu riday oo waa maxay sow noqotay imaa binafsihaa iyadu inay iska degtay ow binaqlihaa inay ku degtay raristeedii mina shamsi cadceed laga raray ila dili loo raray wa cagsihii oo waxaa laga raray masalaba cadceedoo waxaa leedahay hoos baa laga rarayoo cadceed baa la geeyey ow amase maahane bian yaftaxa inuu masalaba furay weeye ama an yuftaxa in la furay ra'suhaa madaxeedii ama bian yaftaxa inuu furay ra'sahaa madaxeedii inuu furay weeye oo daboolkii uu ka qaaday dahuradu way daahir noqon maca ajzaa'i dani weelka jusaskiisa iyo lala qabay daahir noqonaysaa danigii almulaaqiyati laha la kulmahayey iyo wamaa fawqahaana daahir buu noqonaya wixii ka sarreeyey oo mimaa kia asaabadhu oo asiibay asaabadhu ay asiibtay khamrigii cinda alkalyaani ay asiibtay karka waktigiisii khamrigii khal bay noqon haddii aan waxba lagu ridin kow waxbaaduu kumaataban iyadaa iska degtay ama maye har bay taallay markay karaysay cadceed baad geysay sidii bay la degtay cadceed bay taallay har baad keentay sidii bay la degtay way aaburnayd oo way cubnayde aaburkii baad ka qaaday sidii bay la degtay waa isku wada mid waxaa daahir noqonhayoo kale weelkii ku jirto oo haddeer iyadoo nijaaso ah meelkaadiyu markii hore la marshay haddaan la dhaqmiyay daahir noqonaysaa weelkana markay nijaasada ahayd ay ku jirtay seebuu daahir u noqonaya daruuro ahaan weeye waxaa kaloo masalaba daahir noqon haya markay kartay oo weelkaa ku jirto ay karaysay meeshii saroy gaartay ee murugeedii ku haray ilaa hadda way degtay halkiina daahir bay noqonaysaa oy nijaasada ku taabatay markii hore daahir bay noqon waxaasoo dhan allaahuma in wax lagu riday maahane haddii aad wax ku riday maya xabaddaas masagada aad qaaday ama xabaddaa dhagaxa ama in biyaahaad ku shubtay horta kuwii aad ku shubtay markii iyadoo nijaasaha ay gaareen yow nijaasoobi soo maaha way degtay haye shay nijaasaha ku dhex jira marka shaygii laftiisii aad ku ridaa nijaasaynaya marka dambe ilaa markii hore wuu nijaasoobay oo taraqigiibuu ku nijaasoobay kow iyadii way degtay haye nijaasa saalaha ku dhex jirta oo kaley noqonaysaa caaniyo saala ku jirtay noqonaysaa ilaa shaygaan hore uu nijaasoobe saas marka shaygu saas u nijaasayn wa idaa takhallalat ilkhamru dhe bikayri ilqaa'i shay wax ku ridin la-aanteed khamrigii hadday degto fiihaa khamriga fiigeedii lagu riday imaa binafsihaa inay u degto oo iyadu ay iska degto ow binaqlihaa raristeedii inay u degto min ashamsi laga raray ilaa dili loo raray waa cagsihi oo hoos baad ka rartayoo cadceedbaad u rartay ow imaa bifatxi raasihaa deh madaxeeda furistiisii inay ku degtee daboolkii baad ka qaaday ama masalaba inta badan waagi hore waxaa lagu shuban jiray maqaar sibraarka oo kalaa afkii xirnaa yaad furtay sibraarkii markii afkii kala qaaday bay degtay oo caburkii ka bahay dahurad way daahir noqotay khamrigaas degtay maca ajzaa'i danni weelka jusaskiisi iya lala qabo dannigu waxaa la yidhaha weel khamriga waxa u asal ahaan jiray maqaar marka maqaarkii ay ku jirtay ama weelkii kale ay ku jirtana asna daahir bau noqon danigii almulaaqiyati masalan ba hallahaan la kulmahayey la kulmahayey khamriga oo markii hore ay nijaasada ahayd la kulmahayey haddana ay ku dhex degtay waa daahir asaguna iyo wamaa kiibaa isaguna daahira fawqahaa ka sarreeya iyada oo mimaa kii maagaasoo ah asaabadhu ay asiibtay cinda alkalyaani markay karaysay meeshii ay gaartay oo xumbadeedii gaartay daahir bay noqonaysaa iyaduna xitaa muruggii ku haray waa daahir wain ulqiya fiiha shayun haddii lagu rido fana markaa daahir noqon mayso shaygii lagu riday laftiisaa nijaasaynaya markay degto ilaa nijaasaa ku dhex jirte shaygii laftiisii baa nijaasayn wadabqu dheh kii dabqiga ahaana wa ila ljilda bau ku yidhi ilaa idaa dubiqi ilaaya wadabqu dabqigu huwa dabqigu nadcu lfuduulaati waxyaabaha ziyaadada ah siibistoodaa la yidhahdaa ama qurunka siibistiisaa la yidhaahdaa maqaarka marka la baxsho neefka laga baxsho carun iyo masalaba hilbe iyo waxaas cufunaha waa waxa qurminhaya yaa ku jira soo maahan waxaasaa laga dhammaynhaya shay kulul baa lagu xoqohayaayo wixii cufuunada ahaa oo fudulaadka ahay oo dhan baa dhammaanhayo haragii oo maro oo kalea yaa soo harahaya markaasuu yidhi wadabqu magadu huwa nascu lfudulaati ziyaadooyinkii haragga wixii ka ziyaadada ahaa oo carunkii iyo xuubabkii iyo hilibkii iyo wixii ku dheganaa ah siibistooda weeye bikulli xiriifin mid kulul dhammaantii lagu zuuliyo shay kulul baad ku ku zuulinaysaa walow najisan shayga aad ku zuulinaysaa nijaasaba ha ahaado baasha xamaamka ah waxaa la yidhahdaa xaarkeeda yaa ugu fiican waxa zuuliya oo leylaas xaarkeeda oo asagaaba nijaaso ah nijaasadiisa mar kastaba magada marka magada u dhammaata maqaarka sidii mara mutanajis oo kalea loo mayrhayaa mar kastaba marka markaa dambe ood mayrtabaa nijaasadii baaba-aysaa soo maaha ilaa mar kastaba waa la maydhahayaaye bikulli xirifin lagu zuuliyo mid kulu dhammaantiis walow najisan bakaakun laha ahaado walaa yakfi kuma filna milxun kuma filna haraggii cusbadii iyo wa turaabun walaa turaabna kuma filna walaa shamsun cadceedna kuma filna saddexdooda midna maqaarkii kuma filnaoo magad noqon mahayo cadceeddaad ku wartay sida hadda maqaarka loo waroo kale wow qallalayoo waa ingegay waa daahir ohan mayse waxaa wixii kaba goyne way ku dhex qallaleen la rabay in la gooyo waad cusbaysay oo cusbaad ku shubtay maqaarkii o dhan cusbaad marisay cusbadii baa ingejisay ilaa qurun dambe iyo urya yeelan mahaye kaasuna noqon mahaye magad waxaad leedahay ciid baad ku xoqtay ood ku engejisay saddexdooda midna ma noqon hayo magad noqon mahayo waxaa la rabaa shayga aad ku samaysay haddii maqaarkii hadeer biyo dib loo geliyo inaanu qurun iyo qolof midna yeelanayn haraggu markii la qoyo waa qolfo qolof buu noqdaa soo maahan markaad hadda biyo geliso qolof adag waa inaanu noqonayn urna waa inaanu samaynayn oo maro kale u noqdo maradoo kale waa la rabaa inuu noqdo maro la mayray ur iyo qolof midna noqon mayso sidii o kale walaa yakfi milxun kuma filna walaa turaabanna kuma filna walaa shamsan cadceelna kuma filna walaa yajibu mawaajibin buu yidhi isticmaalu maay biyo isticmaalkiis fii asnaa'i asnaa'i dabqi magada dhexdeeda aad biyo u dhex isticmaasho ma banaana ma ma waajibin de laakinahu bacda dabqi magdinta bacdigeed ka soobin buu ahaan hayaa soobkoo mutanajisin nijaasoobay oo fa yajibu waxaa waajibin gasluhu dhaqidiisa bimaain dahuurin biyo wax dahiriyaa lagu dhaqo markaad u dhammaysa magada wuxuu noqon hayaa mare mutanajis oo kale haddeeraad biyo gelinaysaa oo masalaba biyo ku subaysaayo aad dahirin haddii masalaba oo waa maxay maxaa nijaaseeye soo wixii nijaasadii ma dhammayn waxaa nijaasaynaya asna lagu leeyahay wixii aad ku xogaysay oo aad marinaysay haraggaa neef baktiyeyba oo aad ka soo saartay markii hore xoolaha nool haraggooda maaha xoolaha nool haraggooda wax kastaad ku magdi kartaa ilaa isagu sidiisoo daahir u yahay ee neef baktiye aad ka soo saartay hagal haraggaan neefkii baktiye markaad ka soo saartay waad magdisay shaygaad taabsiisood magdisaaba shayyaalkaad ku magdinaysay markii hore aad taabsiiso nijaasoobay sow maahan magadii baad ku dhammaysay kii laftiisa baa nijaasaynaya oo waa khamrigii shaygii lagu riday oo dib u nijaasaynayoo kale waxaa mutanajis ka dhigahaya shaygan aad ku magdinaysay ee markii hore la kulmay nijaasoobay baa haraggii dib u nijaasaynaya marka wuxuu noqon hayaa maro mutanajisahoo kaleo haddaad mayraysa saas weeyaan walaa yajibu ma waajibaya isticmaalu maain fii asnaa'ihi magada dhexdeeda intaad ku waddo biyo ku dhaqi maysid laakine laakinahu bacda daf dabqi dheh magada markau u dhammeeyo bacdigeed ka sawmin mutanajisin buu ahaan mare nijaasadu u la mid noqon oo fa yajibu waxaa waajibin gasluhu haraggaa la magdiyey mayridiisii bimaain dahuurin biyo wax dahiriya oo aan mustacmal iyo ahayn masalaba baad leedahay aan ahayn ee mukhtalid midne ee maa mudlaqa aad ku dahirisaa wujuuba walaa yadur madorna ma daahiroobo bihi ay bidaalika dabqi dabqiga lasoo sheegay jildu kalbin kuma daahiroobo eyga maqaarkiisii kuma daahir noqdo walaa masalaba jildu khinsiirin daanfoolka maqaarkiisiina kuma daahir noqdo haragga aad magdinayso waynuusan eeya daanfool ahayn ee wax markii hore xalaal ahaa uu yahay hilibkiisaba yaan la cuni dameer oo kale haddaad hadda maqaarkiisa magdiso saxiix waa ku ansaxaya inuu maakuul yahay shardi maahan laakiin waynuusan eeya daanfool ahayn walow kaana haddii uu ahaado calaljildi maqaarka shacarun tin haddow shacarun tin haddou yahay lam yadhuri shacru tintii ma daahir noqoto biddabqa kuma daahir noqoto wa yucfaa laakiin can qaliilihi baa la cafiyey waxaa la rabaa hoostaan neefka laga baxshay iyo tusha timaha leh labadoo magada in looga sameeyaa la rabaa marka hadday tima ku haraan timahaas tusha saaran fuduulaadkii la rabay in la gooyo weeye ma aragtaa ma daahir noqonayo horta oo neef baktiyey timihiis waataad soo martay inaysu daahir noqonayn laakiin hadday yar yihiin waa macfi nijaase macfiyo waxba kuu dhiman weeye haddaad adoo degta uu kuu saaran yahay salaada tukato xaamilu nijaaso xitaa noqon mayse hadday qoyaan kugu taabtaan timaha soo dhowto ma ku nijaasaynayaan oo macfi bay noqon hayaan markaasuu yidhi waxau yidhi dhakata hadda walow kaana haddii uu ahaado calaljildi maqaarkii shacru tir haddou yahay lam yadhuri shacru tintu daahir noqon mayso bidabqi ku daahir noqon mayso in la zuuriyaa la rabay wa yufaa waase la cafiyey can qaliilihi baa la cafiyey timahaas kuwooda yar yaa la cafiyey wamaa shaygii tanajasa nijaasoobay bimulaaqaati shayin hadda wuxuu kuu galahayaa nijaasadii shalay aad soo martay shaygii ku nijaasooba oo mutanajisa waxa dahirinhaya saddex darajo weeye oo nijaasada waxaa la odhan doonaa muqallado iyo mukhafafo iyo mutawasiday noqon muqallada waa eyiyo daanfool wixii ku nijaasoobay mukhafafana waa bowlusabiga wixii ku nijaasoobay mutawasidana waa wixii ka soo haray intaas midba marka wuxuu ku dahirmahayo ayuu kuu sheegi waxaad tidhaahdaa wamaa najasa wixii nijaasoobay bimulaaqaati shayin shay la kulankii wixii ku nijaasoobay oo milal kelbi shaygaa matalaba ah milal kelbi ah shaygaas ey la kulankii wixii ku nijaasoobay iyo wal khinziiri daanfool la kulankiis lam yadur shaygaasu ma daahir noqdo ilaa biqaslihi toddoba maydhigiisi maahane sabcan toddoba turaab inuu yahay caro turaabkaasoo daahirin daahira turaabka oo yastawcibulmaxalla mawdicii nijaasoobay camima oo aad ku wada camimto meesha nijaasooday turaabka ilaa biqaslihi bou yidhi ma daahir noqdo sabcan toddoba jeer la dhaqo ixdaahuna midood bituraabin ay tahay toddobada turaabkaas oo daahirin daahira turaabka oo yastawcibu lmaxalla mawdica camima wa yajibu waxaa waajiba masjuhu turaabkaas dheehidiisii bimaain dahuurin biyo wax dahiriya lagu dheeho waa inaad biyo ku dheehdo calow aad kaga dhigto ood markaas maxalkii oo dhan aad saa u marmariso ood gaadhsiiso waa tacabudi oo waxaad garanaysa maaha wax kale kuma bedeli kartid ciiddaas inaad marsiisaa waa shardi waxaa la yidhaha qolyahan hadda yidhaha waxbaan tatabucnay baa tatabuc badan ku sameeyadoo waxay yidhaahdeen maada aan waxaan ciidda ahayn goyn karin baa eeygu leeyihi oo weelkiiba wax ku cabo waxaan ciid ahayn aanay ka goyn karinin qolyahan hadda dhakhaatiirta baa tatabaca markay sameeyeen saa sheegahaya markaas maxuu yidhi wayajibu masjuhu masalaba turaabkii bimaain dahuurin lagu dheeho yaa wujuuba oo aad markaas meesha wada mariso wayudabu dhe waxaa la suneeyey jacluhu turaabkii yeelistiisii fii khayri akhirati marada ugu dambaysa maahane marada koobaad ama tan labaad ama tan saddex ama tan hor ama tan shanaad ama tan lixaad midaad horta ka dhig tan ugu dambaysa ayay ahaanin oo tan ugu dambaysa biyo nadiifaho meeshii wada gaara ha ahaadee markaasuu yidhi wayudabu waxaa la suneeyey jacluhu yeelistiisa fii khayri akhirati la yeelo walaa yaquumu maqumow ku yidhi hayruhu hayru turaabi turaabka kayrkiis maqaamuhu maqaamo turaab maqumo walaa yaquumu maqumo hayru turaabi carada kayrkeed maqaamuhu maqaamu turaab turaabka maqaamkiisi maqumo ixtadahuuray weeye labada wax lagu dahiriya midkood weeye wadaalika ka saabuuni weeye kayrkii saabuuntii way waashnaanin waxaad tidhaahdaa madax buqdiidhe saabuun baad ku bedeshay bahashii ahayd turaabkii oo aad tiri waxaan ku dhaqahayaa eyga weelkii matalaba waafeeyey maya ashnaankii weeye ashnaan waa iska madax buqiya gasagas waxaa tidhahdaba geedkaas madax bishaar wadaadaya layihahda arki jirado kolley waa iska luqatu koofur baa malay madax bishaar oo madaxa lagu dhaqdaa marka madax buqiya gasaga waa geedihii markii hore lagu dhaqan jiray madax iyo dharka iyo yaa lagu dhaqan jira oo saabuuntay ka uur badan yihiin gasagas iska dheh ama madax buq dheh madax bishaarna way ohan jira culmadu waa ashnaani weeye masalan ba gasagastii dheh walow ra'aa haddii u arko hiratan bau arkay hiradii oo taakulu cunaysa najaasata najaaso uma sharibad way cabtay min maain oo duuna qolatayni bay ka cabtay qabla an taqiiba intaanay qarsoomin canhu qofka xaggiisii najasadhu way nijaasayneh eewaynqaabad hadday ciisho zamanan oo yumkin ay suurowdo fiihi zamanka fiigiisa wuluquhaa gelideeda fii qolotayn ayaa gashay uma sharibad ay cabto min alqaliili mar labaad lam tunajisu ma nijaasaysadeh ha maxaad tidhaahdaa fiida hadda wuxuu ku leeyahay shay nijaaso ah baad ogey shaygii hadda afkiisu nijaasoobay asagoon kaa qarsoomin yo wax kale oo biyaha qollatayn dhammayn ama maayac kale afka geliy waa nijaaso marka wuu kaa qarsoomay shaygii hadda shaygii waa nijaasoobay afkiisii waad ogey laakiin wakti baa idiin dhexeeyey waktigaasuna waa wakti ay suuragal tahay inuu biyo arooray qollatayna oo balli iyo wax lamid ah ama hadday doonaan qollatayn bayay ahaanine kuwa yar oo afkiisa dhaqi kara inuu biyo ka dambeeyey nijaasadii kabacdi ou biyo masalaba cabay wakti ay suurowdo kaa maqnaa daahir buu noqonaya biyahaas waxaan dambe marka dambe afka geliyey ma nijaasoobahayaa saas weeye kow marka hirow hadda kuugu miisaaliyey ra'aha wuxuu arkay hiratan oo taakulu nijaasatan ayadoo hadda jiir wadataad arkaysa oo cunaysa uma sharibad way cabtay min maain bay ka cabtay oo duuna qollatayni biyo yaroo weel ku jiray markay haddeer jiirkii cuntaad arkaysay yay weel biyo ku jiray haddana markiiba afka gashatay ayadoon weli kaa qarsoomin qabla an taqiiba canhu intaanay ka qarsoomin najisadhu way nijaasaynaysaa biyahaas waa nijaasoobeen waad aragtay inay nijaasan yihin hadda jiir bay cunaysaa haddana weelkii kale afka gashatay haddee maxaa kaa qarsoon inay nijaaso tahay wayn qaabad marka hadday ciisho zamanan maanta iyadoo jiir cunaysaad arkaysa shalay iyo way kaa maqnay daraad iyo maantaad haddana laba maalmood iyay kaa maqnay maanta waxaad aragtay iyadoo weel biyo yar ku jiraan afka gashatoo dhabaq dhabaq siinaysa weelkaa nijaaso laguma xukmi karo ilaa intii ay kaa maqnayd inay biyo badan ka cabtay oo afkeedii daahirsamay ayaa suuragala markaa muxuu yidhi waynqaabad hadday ciisho zamanan wakti oo yumkuna ay suurowdo fii zamanka fiigiisa wuluuquhaa gelideeda fii qollatayni qollatayn inay ka soo cabtay wakti ay suurooday kaa maqnay uma sharibad mar labaad bay min alqaliili ka bac ka cabtay lam tunajisu ma nijaasaysane wa dukhaanu nijaasati nijaasada qiiceedii najisu nijaasa weeye wa yucfaa waa silacfiyey can yasiiri kiisi yara nijaasada dhiiceedii saalaa la shiday halkaa saalo inta laysugu keenay degada waa taqaanaa dabka la geliya soo maaha dhiiceedaasu waa nijaaso laakiin kiisa yar waa macfi waa macfi kiisa yar oo waa nijaaso marka lagu leeyahay haddii madho qoyan oo markaa qiici ku baxayo ilaa shay qallalan hadduu hadda qiici ku baxo haddaan meeshii urti ku harin oo urtii oo meeshii ka uraysa aadan arkaynin nijaasada urteedii waxba ma dhimahayo ee waa in la yidhahda shay qoyan buu ku baxay markuu dhibka yeelan markaasuu yidhi waa dukhuunu way oo masalaba waa dukhaanu nijaasati najisun way weliba dukhaankan kan la gubay iyo urta ka soo baxaysa caadiga uga soo baxaysa nijaasada way kala duwan yihiin labadooba isku mid maaha midkaa kaniifka iyo ka soo baxahaya isagu waxba dhiba ma lahan baa la yidhi musqusha iyo kaa ka soo baxa a markaasuu yidhi waa dukhaanu nijaasati nijaasada qiiceedii najisu nijaaso weeye wa yuxfaa waana la cafiyey can qaliilihi can yasiiri miya saas wey qiicood dukhaanu nijaasati najisu nijaaso weeye dhe wa yuxfaa can yasiiri kiisii yaraa waa la cafiyey fain masaxa haddau masaxo kasiirahu kiisii badnaabou masaxay canta nuurin bau ka masaxay foornadii bikhirqatin baa uga masaxay yaabisatin oo fazaala ou zuula markaas dahura waa daahir noqday dheh aw biradbatin bau kaga masaxay bikhirqatin bau kaga masaxay radbatin oo qoyan falaa markaas ma zuulin fain khubisa haddii la kibiseeyo calayhi tanuurkii fa daahirun dheh kibistaasu waa daahir wa asfalu raqiifi kibista ama roodhida hoosteeduna najisu nijaaso weeye macfuun canhu laakiin lafteeduna ah eegad fain masaxa kitaabka oo iska shaadhex fiir matniba maahane fain masaxa haddii ou masaxou ku yidhi kasiirahu kiisii badnaa canta nuurin bau ka masaxay bikhirqatin bau unaga masaxay yaabisatin oo qalalan oo fazaala aw zula markaas dahura waa daahir foornadii aad wax ku dubanaysay oo roodhiga ku dubanaysay ama kibista yaad saalo ku shiday digaad uga dhigtay xaabo qiicii marka foornadii ku yaalay oo urta ahaa oo nijaasadii ka yimid ilaa waa nijaasuu ku yira masalab laakiin kiisa yar baa lacsiye mara qallalan baad qaadatay oo waad ka tirtirtay urtii waa ka dhammaatay waa fadaaka waa daahir buu noqday qiicii urtii uu ku sameeyey haddii aad ka tirtay oo maraygagan uga tirtirtay waa fadaaka ko marka mara qoyan baad uga tirtirtay ee qoyaanka markaad tiibsiisay bay masalaba meeshii urtii meeshii waa sii qabsanaysaa soo maa nijaasay noqonaysaa maradii qoyaneed aad taabsiisay lafteedii baa nijaasaynaysaa ilaa boorkii ka duuli lahaa ka baabi'isay hadda qoyaan baad marisay meeshiibaa meeshii o dhan waa nijaasooday markaas saas weeye markaasuu wuxuu yidhi fa in masaxa kasiirahu kii yar waa macfi buu ku yidhi marka kii badnaa weymow canta nuurin bau ka masaxay bikhirqatin yaabisatin baan uga masaxay fazaala waa suulay dahura waa daahir dheh oo bikhirqatin radbatin ba uga masaxay falaa markaas baa daahir noqonayso adaa sii nijaaseeyey fain khubisa marka caleyhi tannuurkii marada qoyan aadman marisay ee nijaasoobay haddou ku kumiseeyo fa daahiru weeye wa asfalu raqiisina najisu weeye waxaad gelisay horta haddaad foornada markii aad gelinayso sidaan hadda roodhiga loo dubto oo birtu u dhaxayso oo wixii nijaasada ahaba aanu taabanayn ay tahay taalaa baasa waxba dhiba ma leh xagga iska dhig roodhigii baad marka dul saartay tanuurkii tanuurkii aad marada ku ku xoqday qoy nijaasada marada qoyan markii horena diica nijaasada aad ku shiday ee nijaasoobay yaad kibistii dul saartay ama roodhidii ayadoo waxba udhaxaynin baad dul saartay waa nijaaso dheh roodhiga hoostiisu waa nijaaso korkiisuna waa daahir laakiin meeshii u ka haystay foornada foornadii nijaasadahayd meeshuu ka haystay halkaasaa nijaasaa waa nijaaso macfiya haddana waad iska cuni haddii ayadoo aad sido masalan qoyaan hadday kugu taabanto ku nijaasayn mayso waad iska cuni oo dhaqi maysid waa nijaaso macfi ah markaa lafteeda wa asfalu raqiifi bau ku yidhi roodhiga hoostiisii ama kibista hoosteedii najisun weeye laakiin wa yucfaa can aklihi cunistiisi waa la cafiyey taabashadii haddou qoyaan kugu taabto waa macfi degta adoo ku sita haddaad salaada tukato waa macfi oo nijaasaad xambaarsan tahay lagu odhan mahayo wa yakfii dheh waxaa ku filan fii bawli sabiy waxaad ka soo baxday dhaqmihii muqalladada mukhafafadii baad halkaa ka geli yakfii waxaa ku filan fii bawli sabiyi sabiga kaayidiisii alladii sabigii lam yaakul aan cunin hayra labani caana kayrkood aan cunin arrashu baa ku filan qoyntii maca galabati lmaa'i la qooyo biyaha oo ka badan macooda la qooyo ka qaalib ah walaa yushtaradu lamana shardiyo saylaanuhu daadashadooda meeshii wiilka yar kaaga kaadiyey biyihii inay dhulka ku shubmaan shardi maaha laakiin wada gaarsii qoyaanku weynuu wada gaaro oo qaalib ahaan u wada gaaro waxaa la diidayaa wax yaroo intaad meel uga dhibcisay faax ah waa inuu wada gaaraa oo ajdaada oo wada gaaraan laakiin inay shubmaan waxba shardi maaha marka sabi horta wiil inuu yahaa shardiya wuxuu inay kaadi yihiin baa shardiya laba sana inaanu gaarin baa shardiya waxa uu cuno oo cunno ahaanta uu cunaa inay caano yihiin baa shardiya marmar afka wixii loo geliyo oo tarafuh loo sameeya lama rabo waxa uu cunno ahaanta u cuno inay caano yihiin baa shardiya gabar hadday tahay maya kaayideeda sida caadiga aad u dhiqi wiilka laftiisa wuxuuse xana hadday yihiin k- nijaasada caadiga ha loo dhiqi laba sana hadduu dhaafo waa nijaaso caadiya oo sida caadiga ha loo dhiqi haddii matalanba uu cunno kale ku nool yaho cuno caana haba kula noolaadee laakiin cunnada maqsuudkaa cunno kale hadday ka mid tahay oo aan caana ahayn asna kaayidiisa waa la dhaqahaya markaasuu yidhi wayakfii dheh waxaa ku filan fii bawli sabiye alladii sabigii lam yaakul aan cunin hayra labani arrashu baa ku filan qoyn maca galabatilmaa in la qooyo walaa yushtaradu lama shardiyo saylaanuhu biyaha daadashadooda lama shardiyo ay daataan shardi ma aha wa bawlu sabiyati dheh gabadha kaayideedii wa kadal khunsaa baa la mide yuksaru waa la dhaqaa kalkabiirati xaalay la mid tahay waxaa la yidhahdaa labadooda waxaa kala duway horta xadiidkaas sidoo ugu soo arooray marka gabadha waa taqaanaayo waxaa la yidhi nijaasay ku qaa- ku qaangaartaa oo dhiiga wiilkuna dahaarow ku qaangaaraa oo shahwe ah ilaa shahwada waa daahir waa taad soo ogaatay wiilku dahaarow ku qaangaaraa oo shahwe ah gabadhuna waxay ku qaangaartaa nijaaso oo dhiig ah saasaa kala duday midda kale waxaa la yidhi gabadha xamligeedu ma badna laakiin wiilka xamligiisaa badan waa adiga arkay qof waliba waa la boodahaya waa wiil marka la yidhahdo gabadhase marmarun baa la qaadaa saas weeyaan wamaa siwaa daalika mukhafafada bowlusabiga iyo muqalladadii kalbiga wixii ka soo haray oo min annajaasaati nijaasooyina in lam yakun lahu caynun cayn haddaanay u sugnaanin kafaa waxaa ku filan jaryulmaa'i baa ku filan calayhi in lagu shubo wa in kaana lahu caynun cayn masala bahaaw adeusmaya wamaa siwaa daalika dheh labadaa wixii ka soo haray oo mukhafafadii iyo muqalladadii hadhow maad ka sheekaysataan kitaab baa lagu jiraa wamaa siwaa daalika wixii ka soo haray oo min annijaasaati nijaasooyina in lam yakun lahu caynun haddii aan nijaasadaasoo cayn lahayn oo wax caynoo aysan lahayn caynta waa arki doonta waxaa lagu odhan doonaa waa daato iyo ur iyo dhadhan kafaa waxaa ku filan jaryulmaa'i baa ku filan biyo dureerintood calayhi maagii lagu dureeriyo maagii nijaasada ahaa oo lasoo sheegay biyo ku dureerintood baa ku filan wa in kaana marka hadday u ahaato lahu lihaada almutanajis ama lihaadihi nijaasa caynun hadday u ahaato wajaba waxaa waajibhaya izaalatu dacmin dhadhanka zuulintiisa waa cayntii wa in casura haba cuslaado wallownu wa izaalatu lownin midab zuulintiisa iyo masala biyaa waajibaysa wa riixi wa izaalatu riixin baa waajibaysa in sahulaa labadan dambe hadday sahlan yihiin fain casura hadduu cislaado isaalatu riixi urta zuulinteedii waxduhu oo keligiisa aw illowni isaalatu lowni midabka oo keligiisa zuulintiisa hadduu cuslaado waxdahu oo keligaasna lam yadura dhima lahan baqaa'uhu baaqi ahaanshihiisii fiidhad nijaasadu markay xugmiyo tahay midab ma muuqdo urna haddaad san ka saarto heli maysid carabka haddaad saartidna dhadhan ma leh oo waaba nijaasii carabka seen u saari karahaya haddaad daydayaysa nijaasadii inaad hesho saamax bay noqonaysaa carab saarkaas oo waad isnijaasaysay oo camdi baad isku nijaasaysay lagu odhan mahayo markaas haddii uu leeyahay cayn isaaladii cayntaa waajibaysa ducmi hadday tahay haba cuslaadee inaad zuulisaa waajiba dacmiga dhadhankii intuu meesha ku jiro nijaasada jurmigeedii baa jooga haba cuslaadee inaad zuulisaa waajiba inaad u adeegsato wax kaste oo loo adeegsadana waa wujuub saabuun iyo wixii kale oo ku go-hayo inaad u adeegsataa wujuuba waa dhadhanka amaa urta miyaa iyo aragtida hadday cuslaadaan haddaan labadoodii wada jirin ay mid mid yihiin urtii keliyaa jirta waxba midab kama muuqdo dhadhanna ma leh laakiin ur baa jirta wayna cuslaatay waad iska day midabkii baa jira dhiiggii maradii meeshii weli waa ka muuqdaa wax kastood masalan si kastood u dhaqday waxba dhima ma laha waxaa la yidhahdaa marka tacadur iyo tacasur baa kala jira tacadur iyo tacasur waa kuwaano tacasur waxaa la yidhaahdaa masalan hadda waatan nijaasadan saddex jeer markaad biyaha ku shubto oo aad ku jajabiso hadduu goy waayo tacasur baa la yidhahdaa tacadurna waxaa la yidhahdaa inaad meesha wuxuu ku yaallaanba goysid ma ahane wixii haddaanay go-aynin tacadur baa la yidhahdaa marka waxaa waa tacasur iyo waa tacadur tacadurkaa fog oo sarreeya sheeya ducmiga tacasur kastoo jira inaad goysaa waa wujuub haddowsan tacadur gaarin tacadur buu laakiin noqdo inaad meeshaba jarto maahana ma go-ahayo markaas nacfi buu noqonaya laakiin aragga iyo urta haddii tacasur yimaado oo saddex jeer baad biyihii inta ku shubtay baad meeshii jajabisoo dhaqday oo u dhammaan waayo waad iska dayn baa lagu leeyahy haddaan labadoodii wada jirin ay mid mid yihiin markaasuu wuxuu yidhi wamaa siwaa daalika oo min anijaasaati buu yidhi in lam yakun lahu caynun oo waa xogmiyo kafaa jabyulmaayi caleyhi baa ku filan ee wain kaana haddou u ahaado lahu caynun haddou u ahaado oo cayntaasoo ur ah ama arag ah ama dhadhan ah wajaba waxaa waajibaya isaalatu dhacmin dhadhanka zuulintiisaa wujuuba wa in casura haba cuslaado tacasurkii waaya soo ma aragtid tacasur haba jire waa zuulin dhadhanka oo saabuun iyo wixii kaloo loo adeegsan karta ad u adeegsan wa isaalatu lawnin baa waajibahaya iyo wa riixin in sahulaa labadaan labadaan hadday sahla yihiin inaad zuulisaa wujuuba ee fa in casura haddau cuslaado isaalatu riixi baa cuslaaday waxdahu oo keligiisa aan wax kale la jirin ow isaalatu lawn baa cuslaaday waxdahu oo maxaan la jirin riixdii iyo ducmigii baan la jirin lam yadurro dhib ma lahan baqaau kaa baaqi ahanshiisa ee wayna ijtamacaan dheh hadday marka labadiiba kulmaan urtii iyo araggii baa labadiiba jira dhadhan asaga keligiisa aan dhib laho waad soo ogaat nijaasadii urteedii iyo araggeedii baa labadiiba jira darraa markaa waa dhibahayaan waa inaad wax u adeegsato aad ku zuuliso oo shaygii masalaba maalaabud oo wasiila ah asaguna wujuub buu noqon hayaa wixii wasiilahood u adeegsanayso wayushtaradu dhe waxaa la shardiya wuruudulmaay biyaha aroorkoodii cala almaxalli ay ku arooran lal casru shardi maaha nijaasada sideedaba marka aad dhaqayso biyaha aad ku dhaqayso inay qollatan yihiin iyo kayr baa loo kala qaadi haddii balli dhan aad ku dhaqayso maradii nijaasaysneed waad iska dhex gelin oo biyuhu qollatayn dhan yihiin marba haddaan biyuhu qollatayn dhammayn biyuhu waa inay waarid noqdaan shayga nijaasaysanuna uu mawruud yahay kii lagu aroorahayo waa inuu yahay biyuhuna ay korka kaga shuban yihiin oy waarid yihiin islaantii baafka yar intay biyaha ku shubatay ilmaha maradoodii xaarka iyo kaadelaha saa u gelisay saastay u gelisaba waa nijaasoobahayan biyihiiba wax ay dhaqahayaan ma jiraan biyahaas waxba ma dhaqahayaan waxba ma korbarkee saastay u gelisayba ilaa hadda maxaa waarida maradii baa waarida sooma aragtid biyihiina baafkii hoosey ku jiraan kor bay kasoo gelisay saastay u gelisaba waa nijaasoobahayan biyahaas ee waxaa la rabaa biyuhu inay dusha uga shumahayaan marka waxay khasab ku noqonaysaa markay waxay ka goyn lahayd ka goysa mar labaad inay dahirsabu shaygaas hadday dhahaaraba u rabto biyuhu marka waa inay waarid yihiin hadday biyuhu mawruud noqdaan asaanay qollatayn dhammayn marka aad weelkii shaygii nijaasadaha taabsiisidba waa nijaasoobahayaan a waxaan marka iyada dhib lahayn baa la yidhahdaa maxalka nijaasaysan biyuhu markii hore waarid bay ahaayeen maxalkii nijaasaysnaa inta ay ku noqnoqon hayaan quwatu rafcigii way lahaan hayaan hadda weel baa kaa nijaasoobay biyihii dushaad uga shubtay nijaasadii caynteedii baa ku jirta soo ma aragtay dushaanaad uga shubtay markii dusha ay kaga shubmaanba horay ka nijaasoobi mahayaan waad ku dhaqi intaas aad dhaqaysid quwatu rafcigii bay lahaan hayaan haddowta biyihii markaad nijaasadii goyso hadday mutaqayir yihiin oo doorsoon yihiin waa nijaaso haddaanay mutaqayir ahaynna nijaasadii caynteediina waad goysay mutaqayirna maahan waa masalaba wa nijaaso maahane laakiin waxba waa kayru dahuur oo waa mustacmal bay noqon hayaan nijaasadu inay waaa biyuhi hadday mutaqayir yihiin oo nijaasadii dooriso nijaasay noqon hayaan biyihii khasaaladaha haddaysan laakiin mutaqayir hayn maya wadankooduna usan badan waka afka oo kale waxaa la yidhahdaa inaad saa ugu shubto markii aad nijaasada ka dhaqayso shardi maahan asagu wuu ka duwan yahay oo gacanta intaad biyihii ku shubato hadda qiyaastii wuxuu noqon lahaa in saa loogu shuba soo maahan ilaa biyuhu waa inay waarid noqdaan baa la yidhi gacanta intaad ku shubata haddaad kor ka fuuqsato waa iska saxiix inta aad afka ku warwareejinaysa biyihiina quwatu rafcigii waa wataan waka kaa taga hadda markaa muxuu yidhi dhe masalaba wayushtaradu waxaa la shardiya wuruudu lmaay biyaha aroorkoodii baa shardiya cala almaxalli ay ku arooran lal casru jajabintii maya inaad jajabiso oo nijaasadii marada halkaa kaa gaartay aad saa u jajabiso shardi maahan haddii isaaladeedii aysan kugu kalifin nijaasadii xugmiya yahay meeshaa waxbaa kaa gaaray biyaad ku durshubtay waa iska kaafi laakiin cayntii markay jirto haddee casrigii markaas waa loo baahanaya jijabintii waa loo baahanaya inaad jijabiso wa yudabu waxaa la suneeyey bacda dahaaratihi maxalkaas dahaaradiisa bacdigeed gasluhu maxalkii dhiqidiisaa sunnaa haaliyatan mar labaad iyo wa haalisatan mar saddexaad meeshii markay daahir noqoto oo aad tiraada nijaasadii waa daahirowday mar labaad inaad biyihii ku shubto mar saddexaadna ku shubto yaa sunnaha tasliif haddaanu ahayn nijaasadu muqalladadii hadday muqalladadii tahay laakiin eyga toddobadiisii jeer haddaad u dhammayso oo ciid mar ka mid ahayd saaniye iyo saalise ku dari mayse saanise iyo saalise laguma daro waxaa la yidhahdaa almukabar laa yukabar kamaa ana almusaqir laa yusaqir baa la yidhahdaa shayga weyn oo mukabarka markii hore ahaa lama sii weyneeyo oo nijaasatulkalbi markii hore ay mukabar ahay saddex markaad toddobadii jeer dhaqdo tasliidkii nijaasada sunnada waha ku samee lagu odhan maayo oo saddex jeeroo min toddobaa dhaq lagu odhan maayo marka iyadaa markii hore mukabar ahay marka mukabar lama lama sii weyneeyaa la yidhi sidaan musaqarka loo sii tasqiirin kaasna ka taco hada wayudaba waxaa la suneeyey bacda dahaaratihi maxalkii dahaaradiisii bacdigeed markii meeshii ay daahir noqotay gasluhu baa la suneeyey dhaqidiisii taaniyatan iyo wasaalisatan la dhaqo wa yakfii waxaa ku filan fii ardin ardo fiigeed ardada oo nujisa nijaasowday bidaa'ibin mid qoyan ku nijaasowday maayaca ama mid dhalaashan ama mid socon haya almukaasaratu baa almasalaba waxaad leedahay yaa ku filan ku badintii bilmaayi lagu badiyo walaa yushtaradu lama shardiyo nuduubuhu engegiisa miyaa nuduubuhu aroorkiisa miyaa mise engeygiisa waxaad tidhaahdaa huwa yakfii waxaa ku filan fii ardin ardo fiigeed waxaa ku filan ardada oo nujisan nijaasowday la nijaaseeyey dheh nujisan la nijaaseeyey bidaa'imin lagu nijaaseeyey mid qoyan oo maayac ah almukaasaratu baa ku filan daa'im waa inuu yahay dhulkii hoos u galay almukaasaratu badinoo bilmaayi lagu badiyo biyo aad ku dul subto yaa iskaga filan ee biyihii inay ka dureeraan iyo fulaan iyo hadda dhulkaan ciidan baa nijaasowday biyo un ku dul shub biyo ka badan ku shub walaa yushtaradu lama shardiyo nuduubuhu engeygiisa jafaafkiisa lama shardiyo oo marka hore meeshaan nijaasadii gaartay inay horey u engegnayd shardi maaha iyadii oo nijaasadii ka qoyan tahay ku shub haddii dhulku yahay dhulka ciidka ah hadduu yahay laakiin dhulkaan hadda sibirkaah oo kale maya dhulkaas sibirka ah wou nijaasoobay marka aada dhaqayso horta haddii ay nijaasadii caynteedii joogto nijaasadii horta marka hore zuuli ka masax oo tirtir nijaasadii meeshii oo nijaasadii ka tirtiran tahay biyihii ku shub markaas saasay kaafi kugu noqonaya biyaha marka labaad aad ku marka marka marka aad ku shubto ayaa kaafi iska noqonaya nijaaso xugmiya hadda maxaad kusoo martay xugmiyo biyo lagu shubaa kaafiyaa soo maahan inta biyaha markaaad ku shubtid haddaad rabto bahashi maxay haweenku wax ku masixi jireen ku masax markaa laakiin nijaasadii caynteedii oo meeshiia haddaad biyihii ku dul sarto ku dul shubto xaraj bay kugu noqonaysaa taas ilaa biyihii saasaad ugu shubtay nijaasadii meeshii bay qotantay oo kaadidii ku qotontaa ama xaarkii kaadidii oo meeshii qotontaad biyo kale ku dul shubtay ee markii waa isla nijaasoobeen soo maaha markaas xaraj badan bay kugu qaadanaysaa ee waxa weeye marka hore horta nijaasadii meesha ka suuli sibirkaas sibirkii oo aan nijaasadii ka muuqan oo nijaasadii marka ay xugmiyo tahay markaa biyaha ku shub bis ka masax biyihii saxiix intaasuu kugu daahirsamahaya saas wey markaa maxuu yidhi wayasii masalan markaas maxuu yidhi walaa yushtaradun lama shardiyo nuduubuhu ingeygiisa lama shardiyo jafaafkiisa lama shardiyo walow dahaba dhe haddii ou masalan batagaad leedahay aatharu nijaasati nijaasada aasarteedii aatharu nijaasati alardi miyah ardada nijaasadeeda raadkeediiba bishamsin cadceedii ku tegey ow binaarin bau ku tegey ow biriixin dabayshii lam tanfur daahir noqon mayso xataa tuksala intii la dhaqo hadda kuwan waxbay dahiriyaan meeshaan ardada nijaasaa gaarto waad ogeyd oo kaadaa lagu shubay ama cid baa ku kaadisay biyii masalanba dabayshii ku dhacday ayaa urteedii baaba'day ama cadceeddii ku soo baxday way ingegtay urtiina waa ka baaba'day dab baa lagu shiday iyo wax la mid ahoo sidaasaa urtii ku baabaaday iyo raadkii waxaa baaba'ay nijaasada intaa ku dahirsami mayso saddexdaan midna wax ma dahiriyo waa inaad dhaqdaa oo sidai hadda biyaha aad ugu shubtaa mukaasaradii ma ah waa inaad ku samayso markaasuu muxuu yidhi walow dahaba haddou tago aatharu aatharu nijaasati alardi ardada nijaasadeeda raadkeedii baa tegey muuqaalkeedii baa tegey iyo ogaansho xasaasiyadeedii bishamsin bau la tegay cadceeddii kusoo baxday ow binaarin bau la tegay dab lagu shiday ow biriixin bau la tegay dabayshii ku dhabatay lam tadur daahir noqon mayso xataa tugsala intii laga maydho nijaasadii waa in la maydhaa isaa ku daahir noqon mayso wa kullu maayicde mid qoyan dhammaantiis kaas oo khayral maayo biyo kayrkooda ka khalli khalkii weeye wa labanin caanihii weeye idaa tanajasa haddaw nijaasooba laa yumkinu tadhiiruhu dahaaradiisiima masalaba ma suuroobayso idaa tanajasa maayicun tacdara tadhiiruhu matnigi minhaajka waa tii ah shay maayicu haddowba ma rijaasoobo taadara tadiiruhu dheh in la dahiraa waa cudur towday haddowsan biyo ahayn laakiin biyaha waa la dahiri karaa haddeer koo biyaha haddow kaa nijaasoobo inaad daadisaa shardi maahan qollotaynka ku celi biyaha qollotaynka aad ku shubi ilaa biyuhu markii ay qollotayn gaaraan ayagu daahir bay noqon hayaan waa saxiix kaas laakiin wax kale laba fuustoo caanaha hadday kaa nijaasoobaan waa daabi subag baa kaa nijaasoobay aan fadhiyin waa daabi ee gaaskii baa kaa nijaasoobay waa daabi saliiddii baa kaa nija waa daabi waxaas qiil baa wuxuu leeyahay subagga iyo saliidda iyoo kale waa la dhiqinoo weelkii isagoo ku jira biyaad ku shubi waad walaaqin walaaqin walaaqin markaasaad dhigaysaa biyihii hoos bay marhayaan soo maaha subagano kor buu soo marhaya hoostaad markaad ka duleelin oo biyihii baad shubin oo daadin markii biyihii dhammaadaan baad shufanaysaa meeshaadii laakiin waa laga muctamadsan yahay wax muctamad weyna maaha xadiidka nabigaa diidhayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey jiidhkii ku dhacay subagga hadduu qoyan yahay subaggu daabiya buu yidhi hadduu ingegan yahayna baktiga ku dhacay iyo waxa dhinacyadiisaa tuura intiina kalena cuna marka xadiidkii baa saa uga cad mar shay maayicu hadduu nijaasoobo dahaaro la dahiraa ma jiro dheh markaasuu muxuu yidhi wa kullu maayicin mid qoyan maayic iyo jaamidna maxaa u kala farqiya shaygaan ma maayic baa mase waa jaamid maxaad ku kala garan waxaa la yidhaahdaa dhexda haddaad ka darto weel hadduu markiiba buuxsamayo oo isqabsanhayo waa maayic hadduu iska godnaanayso meeshii dhexdaad wax uga qaadi ay godnaanayso ama mar dambe isku soo faaxaysaa waa jaamid saasaa lagu kala xadeeya markaad dhexda ka goyso ka qaaddo markiiba hadduu buuxsamayo waa sida dee biyaha iyo caanaha aan fadhiga ahayn iyo kale maayic weeye kaa waa daadin maba buuxsamahayo meeshii way iska godnaanaysaa aad wax ka qaaday ama mar dambay isku soo faaxaysaa waa jaamid saasaad ku kala xadaynaysaa labadoona ad ku kala ogaanaysaa marka muxuu yidhi wa kullu maayicin oo hayralmaai miyaa ka khallin weeye waa laba nin idaa tanajasa hadduu nijaasoomo laa yumkinu ma suurobow yidhi tadhiiruhu ma suurobayso ee fa in kaana hadduu yahay jaamiddan marka jaamid haddii uu yahay ingegan wadaalika ka simani subagii weeye aljaamidi ee fadhiyey ulqiya waa la ridi annijaasatu nijaasadii iyo wamaa xawlaha wax dhinacyadeeda yaa la tuurin dheh walbaaqii min tahartana daahirun daahir weeye sida xadiiska uu caddeeyey marka maanta waxa nijaasoobay maayic maahana waa jaamid waa wax masalan ba ingegan maxaana u kala xadahaa niri jaamid iyo maayic markii dhexda laga qaado weelkaa wuxuu ku jiraan dhexda haddii waxa laga daro hadduu markiiba meeshii la daray ay ay buuxsamaysa aysan godnaanaynin waa maayic hadday godnaanaysana mar dambaba ha soo buuxsantee waa jaamid marka wuxuu yidhi fa in kaana marka jaamidan hadduu yahay mid ingegan mid fadhiya ka simana subagii weeye aljaamidi ee fadhiyey waa xaydh ama waa mid kaloo masalan baa isna codcodaho iska fadhiya ulqiyad nijaasatu nijaasadii baa la tuurin iyo wamaa xawlaha waxa dhinacyadeeda inta nijaasada ah meesha nij waxaa ku jira waa saalo waa masalan baa waa jiir ku baktiyey waa wax kale oo nijaaso ah nijaasada iyo dhinacyada inta ka ah isla tuur bis intaada kalena waa kuwa xalaala iska cun sida xadiisku sheegay weeye walbaaqii inta hartana daahirun weeye wamaa shaygii dheh wama ladiikii gusila lagu dhaqay bihi ladiiga annijaasatu nijaasada kii lagu dhaqay in tagayara hadduu doorsoomo kaa nijaasada lagu dhaqay ow zaada ow ziyaado wasnuhu wasankiisu fa najisu nijaaso weeye wa ilaayo hadduusan doorsoomin wasankiisana siyaadin falaa markaa nijaaso maahan maa qasaalihii u imow nijaasada aad ku dhaqday biyahaad nijaasada ku dhaqday hadday tagayuraan oo nijaasadii aad ku dhaqday lafteedii la doorsoomaan waa nijaaso ayaga laftooda meeshay kaa gaaraan waa iska waa iska dhaqaysaa haddaanay doorsoomin ee biyihii nadiif ay yihiin nijaasadii waa dhaqantay biyihiina waa nadiif wasankooduna ma ziyaadin meeshaw kaa gaara waxba iska dhaqi maysid oo waa daahir biyahaas a waanaad cabbi kartaa saas weeye laakiin hadday doorsoon yihiin waa nijaaso ma cabbi kartid ma taaban kartid meeshay kaa gaaraanna waa dhaqi markaasuu wuxuu yidhi wama ladii kii gusila la dhaqay bihi ladiiga annijaasatu nijaasada kii lagu dhaqay in tagayara hadduu doorsoomo ma aaso ow zaada ow ziyaado wasnu wasankiisu fa najisu nijaaso weeye wa ilaa adoo ma doorsoomin wasankiisuna ma ziyaadin falaa markaas nijaaso ma aha ee fa in balaqa marka maag wa maaga aan lagu dhaqay nijaasadu qollatayni haddii uu gaaro fa mudahirun mid wax dahiriya weeye biyo fuusta iyo wax ka badana yaad markii horeba nijaasada ku dhex dhaqday biyahaas waa ma dahuuro waad ku weysaysan ha dhowto oo janaabadii baad isaga mayrin oo nijaaso kalead isaga dhaqi waa dahuur marba hadday qollataynna yihiin fa in balaqa maagii aad nijaasada ku dhaqaysay qollatayni haddii uu gaaro fa mudahiru mid wax dahiriya weeye wa ilaa adoo haddaanu qollatayn dhammayn fa xukmuhu biyahaas aad nijaasada ku dhaqday xukmigiisu xukmulmaxalli maxalka xukmkiisii weeye bacda alqasli bihi ugu xukuma maxalka markaad dhaqday ka baqdi xukumkiisii ahaa biyahan maxalkii aad ku dhaqday xukumkiisu waxa uu yahay yaa biyihii yihiin haddii maxalkii daahir yahay biyihii waa daahir haddii maxalkii nijaaso yahay biyihii waa nijaaso saas weeye oo maxalkii baa weli nijaasadii saaran tahay biyaha aad ku dhaqday nijaasay noqonayaan haddii maxalkii biy masalaba nijaasadii ka godow daahir yahayna biyaha aad ku dhaqaysaa waa daahir laakiin waa hayru dahuur hayru dahuur weeye oo kuma weysiisan kartid markaasuu yidhi wailaayo biyuhu qolotayn ma dhama fa xukmuhu ma aqo xukumkiisu xukmu lmaxalli maxalka xukumkiisa weeye maxalkii lagu dhaqahayey bacda alqasli masalaba xukum ah dhiqistii la dhaqay bacdigiis ma maxalkii xukumka uu leeyahay ayaa biyahaanuna leeyihiin haddii maxalkii daahir yahay biyihii waa daahir haddaanay daahir ahayn biyihii daahir maahan bacda alqasli masalaba uu xukum ah leedahay bihii bilmaai lagu dhaqay ee wain kaana haddii uu yahay qad xukiba marka mid la xugmiyey maxalkii bidahaaratihi dahaarati lmaxal maxalkii la dhaqayo dahaaradiisa haddii la xugmiyey fa daahirun weeye biyahaanu waa daahiro waad cabi kartaa wa ilaa yo maxalkii hadduu nijaaso yahay fa najisun weeye biyahaanuyo meeshay kaa taabtaana way kaa nijaysan kaa nijaasay kaa nijaasaynayaan mana masalaba isticmaali kartid saasay kala noqonayaan saas weeyaan waa kaa hadda kitaabu salaati wallahu subxaanahu wa tacaala aclam kitaabu salaati salaadiiba uu kitaab yahay salaad cibaadada warkii aan soo kala ratibnay oo aan nidhi say u kala ihtimaamsan tahay baa loo kala hormariyey ama sidii xadiidkiiba uu u sameeyey oo yaa loo kala hormariyey aan nidhi bunayal islaam salaadaa loogu hormariyey salaadiina waxaan nidhi dahaaradii baa loo hormariyeyoo xadiidkiibaa maxuu ahaa miftaaxu salaati adduhuur furihii koobaad ee lagu furahayey salaada weeyaan dahaaradu wixii dahaaro ahaa baan ka soo baxnay salaaddii baan halkaan ka gelaynaa ayada lafteeda iyadoo kala horrayso marka hore shuruudeedii la bilaabin marka dambena maahiyadeedii wax ay salaadu ka koobmayso oo ay tahay ayaa lagu xijin marka saddexaadna salaaddii markay soo dhammaato shuruudeedii maahiyadiina la helo waxa burinhaya oo salaaddii kaa burinhaya yaa markaa loo dambaysiin doonaa markaa muxuu yidhi salaadda waad ogtahayood luuqada adducaaw baa lagu yidhahdaa mudlaqu duco yaa la yidhaahdaa sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa aqwaalun wa aftaax wa afcaalun aqwaal iyo afcaal muftatixatun bitakbiiri mukhtatimatun bitasliim aqwaal baa la yidhaahdaa qowlyaalo iyo afcaal ficilyaalo saddex iyo toban aqwaal iyo afcaala weeyaan waxaa la odhan doonaa aqwaashu waa shan takbiirat lixraam iyo faatixada tashahudka dambe salliga ku jira tashahudka dambe salaamta shantaasu waa aqwaal saddex iyo toban markii shan la gooya maxaa hara sideed waa afcaal allaahuma haddii la yidhaahdo niyada waa ficil qalbi ah oo way ku jirtaa marka markii mudlaqol afcaala leeyahay waa lagu daraa mudlaqol afcaasha waa lagu daraa iyada lafteedu waa ficil qalbiya marna waxayba ad arkaysaa iyadoo lagu odhanhayo aqwaal shana iyo afcaal toddobaa iyo niyada weeye saasna waa loo tiriyaa laakiin niyada lafteeda waa ficil qalbiya afcaasha lagu tiriyaa dheh marka waa saas baa la yidhahdo aqwaalun oo shana iyo waa afcaalun oo sideedah aqwaasha iyo afcaashaasoo muftatixatun bitakbiiri salaada allahu akbar baa lagu galaa muqhtatimatun bitasliimi salaamtana masalaba lagu khatimto assalaamu calaykum baa looga baxa saas weeye waa hagaari doontaa salaada mafruudaadka ah inay shan tahay inamaa tajibu dheh laba shuruudood bay salaadu leedahay qof weynoo hadda magac culmo sheeganaya yaa haddaad weydiisa aan kala garanaynin shuruud waxaa la yidhahdaa shuruud ulwujuub shuruuduna waa shuruudu sixo shard shuruudulwujuubka waa lix lixdaas baa markii masalan baqal qofka laga helo ayay wujuub noqonaysaa shuruudu sixaduna waa midda dambeo badanoo aad gaari doonto shuruudul wujuubka waxa weeye islaamnimaa shardi ah gaalkii wujuubu mudaalaba laguma lahan wujuubu ciqaaba waa loo ciqaabhayaa laakiin wujuubulmudaalabo looguma lahanoo wariyaa salaada duka gaal loodhan mahayo war islaam baa ka horraysa waxaa shardi ah qaangaar haddaan qofkii qaangaarin waajib kuma ahan laakiin waad gaari doontaayoo ilmaha toddoba jir baa lagu amrahaya waxaa shardi ah caqli majnuunkii salaad waajib kuma ahan waxaa shardiga niqi daahiritaanoo gabadhii inay xayd iyo nifaaska daahir tahay afar haddaan masalanba gabadhii ay xayd qabto ama nifaas qabto waxba wujuub kuma aha salaadii afar sow maaha waxaa shardiga buluuqu dacwo qofkaas in dacwadu gaartay oo dacwada islaamnimadu ay soo gaartay baa shardi ah haddaan qofku weligiisba dacwo islaam soo gaarin hadda maxaa maxaa ku waajib noqon haya waxaa lixa saliimulxawaas waa inuu yahay qofkaasu qof indhaha iyo dhagaha leh midkood leh ama labadaba leh indha iyo dhagal labadiiba waa inuu leeyahay ama mid leeyahay amaa qofka haddii aanu indhana lahayn dhagala lahayn labadiiba isagoo aan lahayn ay oo dhasho waxba looma sheegi karo si wax loogu tilmaami karo hadduu dhagala yahay tilmaan gacanha la siin karaa hadduu indhala yahana hadda hadal baaba lagula hadli karaa marka markau labadiiba isku darsado indhalaan iyo dhagalaan waxba waajib kuma aha saliimulxawaaskaas baa shardi oo indhihi iyo dhagaha midba u marka leeyahay haa waa mukalafkaas lixdaa markii la helo yaa shuruudu wujuubka ay waajibaysaayo qofkii masalanba mukalaf rasmiya u noqon shuruudna waa shuruudu sixada oo qofka ay ku waajibtay salaaddii sida ay u ansaxayso oo midda faraha badanood gaaraysa weeyaan markaa muxuu yidhi inamaa tajibu salaatu dheh salaaddii way waajibtaa calaa kulli muslimin bay ku waajibtaa gaal baa ku baxay wujuubulmudaarabo laguma laha laakiin wujuuba ciqaabin waa lagu leeyaho lam nakun min almusaliina qur-aanka laftigiisay ku caddahay maa salakakum fii sakara ilaahay markuu yidhaahdo waxay odhanayaan lam nakun min almusalliin kuwa tukada maanu ahayn walam nakun nudcimu miskiin wa kunaa naquudu maca alkhaa'idiin waa kuwa sidaa odhan doona oo furuucda salaada waa masalaba waxaad leedahay waa loo cadaabahaya marka furuucda cibaadado dhan deh iyo dunuubta waa loo cadaabaya ciqaab ziyaado gaalnimadii ka abaa loogu cadaabaya laakiin adduunka laga dalbi mahayo waxaa la dalbahayaa iimaanka marka hore baaliqin oo qaangaar ah waxaa ku baxay sabigii waad gaari doontaayo toddoba jir baa lagu amrin toban jirna waa lagu garaaci laakiin wujuub haddana kuma ahan caaqilin wax kala garanhaya majnuunkii baa ku baxay kama ansaxayso daahirin masalan ba oo daahira gabadhii xaydadaeedaad ku baxday kama ansaxayso saddexdan hadda aan sheegnay gaalka iyo majnuunka iyo xaydada midna ka ansixi mayso waajib kuma ahan kamana ansaxayso hadday sameeyaan laakiin sabiga waajib kuma ahan hadday usa tukada waa ka ansaxaysaa waana laga sawaabinhayaa weliba sad afartooda saas u kala qaybsan labada kaa dhiman buluuqu dacwo iyo saliimulxawaas wa kaa kaa tag hadda falaa qadaa'a hal qadaahu calaa man korki ma ahan manka oo zaala u zuulay caqluhu caqligiisu bijunuunin ou ku zuulay ow bimaradin bau ku zuulay xanuun walaa calaa kaafirin gaalkiina qada laguma leh kaasoo masalan ba gaalkaas oo asliyin asal ah ee aan murtad ahayn waxaad tidhahdaa falaa qadaa'a man zaala caqluhu bijunuunin waa li caqligiisii qofkii ou ku zuulay salaad laguma leh majnuun bau noqday waa waalan tacadina ma ahan oo asagu khamri ma cabin haddii asagoo isku tacadiyo asagu isugu sababo waa lagu leeyahay maahane salaaddii waa lagu leeyahay wixii lahowa caleyhi akfaashi acwaashiisa aqwaashiisa iyo afcaashiisa gidib wooda korkiisa bijunuunin bau ku zuulay oo bimaradin xanuun bau ku zuulay oo xanuunkii hayay yaa inta ka qaalib noqday bau muqmaa caleyhi noqday qofkii masalan basuuxay waa sidoo kale oo asagoo aan iswaalin walaa calaa kaafirin asliyin gaal asalana hadduu soo islaamo waxba laguma lahan yukfar lahu maa qad salafa baa ilaahay yidhi gaalada waxaad ku tidhahdaan haddaad reebtoontaan ood gaalnimadii ka reebtootaan wixii horreeyey waa laydin dhaafin saas weeye gaal asala marka qada laguma leh wayaqdil murtadu dheh murtadkii waa qadayn murtadkii waa qadaynaya qofkii masalanba ridoobay oo diinta islaamka ka baxo wow gaaloobay ama asagu markau qaangaaraba gaalnimo muujiyey aabihii iyo hooyadiisa islaam ahaa waa wada murtad waxaad leedahay wax alla intuu riddada ahaa salaadii ahayd waa lagu leeyahay haddii qofku ridoobo oo markaa kabacdi oo waasho xitaa zamanuljunuunkii baa lagu yeelanhaya markii hore murtad buu ahaa mar labaad buu waashay hadda maxaad soo martay junuunkii qaldo laguma leh junuunkaas waa lagu leeyahy isagoo murtada hadduu waasho waa lagu leeyahay qabdihii wayuumaru sabiyu sabigii almumayizu ee wax kala soocahayay lisabcin baa la amri toddoba jirkii baa lagu amrahayaa sabigii wax kala soocayo mumayizka ahaa haddii aan weri mumayiz yahay maya laakiin hadduu mumayiz yahay toddoba jirba hadduu gaaro xadiidkaas sidaa u caddeeyey waa xilliga tamyiizda baa la yidhahdaa waa la amri yuumaru sabiyu baa la amrahayaa almumayizu ee wax kala soocayay bihaa salaadiibaa lisabcin toddoba lagu amrin wa yudrabu sabigii waa la garaaci licashrin toban wax alla wixii waajibaad iyo manaahid oo dhan baa la mid ah soomkii iyo masalanba hadduu kari karahayo waxaad leedahay masalanba nahyiga ka tegistiisa cibaadadii ee tahayu-eedii dunuubta oo dhan saasaa looga nahyinaya waa masalanba wujuub bay noqonaysaa inaad ka nahyido wixii dembi ah wix cibaadaana aad abarto waxaa wujuuba caqiidada islaamka inaad barto waxaa wujuuba siiradii nebiga inaad inaad barto ilmihii markuu toddoba jir gaaro midabkii nebiga ee dhaqankiisii meeshau ku dhashay meeshau ku dhintay magaciisa jidda inaad wada amartaa wujuub ah oo siirada nebiga ah wa yudrabu dhe waa la garaacin oo licashirin tobanna waa lagu garaacahayaa salaadii iyo waajibaadka kaleba macallinka waa sidaasoo kale ilmaha waxaa la yidhahdaa waxa asaga aadaabtiisaa baa lagu dili karaa laakiin adiga maslixadaada kuma dili kartid aabba waxaa ii soo qabo iyo xoolaha ii dooniyo dukaanka wax iiga soo gad kuma dili kartid ma banaana inaad ku disho xaaraam weeye laakiin maxaad ku dilaysaa akhlaaqdiisa wixii ah oo diiniga ah iyo cibaadada uu ka tegahaya buu ku dil- yaad ku dili haweenkaa cagsigiisa ahoo waxaa la odhan doonaa gabadha markay adiga kugu naashusowdo oy nushuuso kugu noqoto unbaa dilkeedu kuu fasaxan yahay weliba dilkaas waa khayru mubarax inuu yahay dil nabar yeeshaa waa xaaraam lama ogola waana damaanaysaa oo waa waa kugu yeelanaysaa laakiin cibaadada samee oo salaada tuko oo soomka soon oo xaaraamtan iska daa oo wujuubkaan samee waad waad masalaba waad amraysaa mooye kuma dili kartid waxa cibaadada xaaskaaga kuma dili kartid allaahuma inay tahay dembigu inuu yahay mid adiga laftaadii ku dhibahaya oo istimtaacagiiba wax yeelhaya khamri bay cabbaysaa haddanaa khamri cabtay istimtaac kama suuroobaya sow maahan kaasoo kale waad ku dili oo waxay ka mid tahay qayb nushuuska ka mid ah amaa waxaan adiga istimtaacaaga wax yeelaynin waalinun baad ku leedahay bis ee wixii adiga masalanba xaqaagaa weeye waxaad fasaxa u leedahay weliba darbigaa khayru mubarax waa inuu yahay waana inaad og tahay inay ku faa'iidayso haddaad og tahay markaad disho inay sii caroonay sii fakan ma banaana inaad disho ilaa waxaa la rabaa dilku inuu wax faa'iidayn haye wa yudrabu licashrin iyo tobanna waa lagu garaacay waman dhe qof nashaa barbaaray bayna almuslimiina dadka dhexdiisa oo wajaxadda diiday wujuubo salaati salaada waajibnimadeedii aw izakaati wujuubo zakaati zakada waajibnimadeediibau diiday aw isowma bau diiday soomkii aw ilxaja xajkiibau diiday aw taxriima alkhamri bau diiday khamriga xaaraamnimadeedou diido wuxuu yidhi xaaraan ma aha aw izinaa bau diiday taxriimka zinada wuxuu leeyahy zinadu xaaraan ma ahan ow hayra daalika masalan ba kuwaa kayrkood bau diiday oo mimaa kayrkaasu ah kii ha ujmaca la kulmay calaa wujuubihi wixii waajibnimadiisa lagu kulmay ow calaa taxriimihi lagu kulmay wa kaana weliba waa shardi labaad ahna macluuman mid la ogaaday min addiini xagga diinka bidaruurati dhibla-aan mid lagu ogaaday ka mid laga ogaaday xagga diinta dhibla-aan kafar kaasi waa gaaloobay wa qutila waa la dilino bikufrihi gaalnimadiisa waman jaxada wujuuba salaati waman nashaadhe horta qofka barbaaray bayna almuslimiina muslimiinta dhexdeeda qofkii ku barbaaray oo islaamka ku dhex koray oo wajaxadda diiday wujuubo salaati qutila waa la dilhayaa masalaba kafara horta waa gaaloobay wa qutila bikufrihi dheh dad qof isagoo islaamka ku dhex koray salaaddii waajib iguma aha leh waa la dilhayaa waana gaal weliba haddaw laakiin gaalo iyo ku dhex koray meelaan muslimiin dhexdeedahay hadda kaas la dili mahayo de wuxuu leeyahay daruurow leeyahay oo ku gaaloobi mahayo wiil weyn oo hadduu yar yahay labaatan jira oo maalin dhexdana masaajidkaas aydka ag taagan markii la tukanhayo sibrahu haystaa wuxuu leeyahay bal waxay samaynayaan ciyaar balaahay samaynayaan waa soomaali waxaa leeyahay meelahaasu ku dhashay gaalada oo haddaa la keenay bal dhaqangadi iyaa loo keenay marka hadda kaasoo kale show qolada dhashana qola hadda tukan jirta iyo qolo khayr lamidna maahay kaasoo kale macduur bau noqon hayaa markii inta la bara markaa kabacdi ou diido unbau noqon hayaa xukunkiisu adag laakiin marka hore macduur bau noqonoo waa la barin dheh haddowse muslimiinta ku dhex barbaaray oo wajaxadda wujuubahaana diiday kafara waa gaaloobay wa qutila bikufrihina waa loo dil awil soom buu diiday wujuubkiisii soomkii awil xaj bau diiday kafara dhe wa qutila bikufrihi aw taxriima alkhamri bau diiday xamriga qaaraamnimada wuxuu leeyahay amrigu khamrigu xaaraan maaha muslimiintoona ku dhex barbaaray kafara waa gaaloobay wa qutila waa lala dili oo masalanba awi zinaaba u diiday zinada taxriimkeeda wuxuu leeyahay zinadu xaaraan ma ahan muslimiintoona ku dhex barbaaray ow hayra daalikaba u diiday oo mimaa kayrkaasu ah kii ujmaca la kulmay calaa wujuubihi waajibnimadiisa ow calaa taxriimihi lagu ijmaacay wa kaana ahna macluuman mid la ogaaday min addiini diinka xaggeesa bidaruurati kafara waa gaaloobinoo wa qutila bikufrihi baa loo dilin horta macluuman min addiini bidaruura waa inuu yahay kow mujmacna waa inuu yahay labadaa markau isku darsado waxaad leedahay qofka xerada waa ka baxaya waana la dilhaya laakiin haddaan mujmac yahay macluumun min addiini bidaruurati laakiin uusan ogeyno masal xugumku waa mujmac qofkaanu ibaaxaystay ama uu diiday dadka in yar baa soog waxaa la yidhahdaa masalan bintulibna oo maca bintu sulbi ah inay tahay masalan